بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية مسألة اللبات وحيكو سابسن تاي مفطرات السائم كي صومنا وحيابها الصوم كي كجبنا وكفراي أيكو سابسن تاي almasalatu athaaniya masalada labaad waxay ku saabsan tahay masalada koowaad maxay ku saabsanayd alacdaaru almubiixa lilfitri fi ramadaan shay labaad way tan mufatiraatu saa'imi qofkii soomanaa waxyaabaha soonkiisii furaayo ee ayay ku saabsan tahay qofkii soo soomay soonkiisii waxyaabaha jibinaya ayaa jiraan oo furaayo wixii markii qofkii soo soomay soonkii soo ansaxay soo niyeystay hee oo furaaye oo jibinaaye ayay ku saabsan tahay masaladan wa hiya mufatiraatasi alashyaaau ashyaa waaya allatii ashyaadaasoo tufsidu fashaadinayso cala saa'imi kii soomnaa dushiisii sawmuhu sawmahu sawmahu soomkiisii fasaadinayso wahiya taas mufatiraadaasi alashyaau waxyaabo waayo allatii ashyaadaasoo tufsidu fasaadinayso cala saa'imi kii soomnaa dushiisii ka fasaadinayso sawmahu wa tufdiru afuraysahu soomkii wayafduru saa'imu kii soomnaa waa afurayaa bificli axadi lumuuri arrimo mid ka mid ah samayntoodii adtaaliya oo soo socoto bificli axadi lumuuri leh arramayaalkii mid ka mid a samayntiisii ayuu ku afura umuurtaasoo adtaaliyatii soo socoto imaan doonto alawalu arrinka koowaad alaklu wax cunid waayo aw ishurbu waa cabid waayo camdan kas loo cabo ama loo cuno waayo camdan kas muxuu saarayaa khata iyo ikraah waxyaabahaasuu saaraa liqowlihi ilahi hadalkiisaana u daliila tacaala sareeye wakuluu wax cuna washrabuu wax caba waa idin bannaan tahay waay xataa yatabayana ilaa uu caddaado lakum idinka alkhaytu liilankii khaydkaasoo al abyadu caddaa ilaa caddaanaya waay xaggee ka caddaanaya min alkhayti liilankii xaggiisa khaydkaasoo al aswadi madooba min alfajri haal uu ka mid yahay haal uu yahay uma kadib hee atimu siyaama waay soomkii taam yeela wahaa cunin wahaa cabin waay atimuu taam yeela asiyaama soomka ila leyli ilaa habeenkii laga gaaro waha cunin wahana hacabin waa la diiday sooma faqad bayanat ilaayatu aayadan waxay caddaysay annahu shaniya laa yubaaxu inaan la banaynaynin alisaa'imi kii soomnaa alaklu wax cunid washurbu wax cabid waayo bacda duluuci lfajri fajrkii dhalashadiisii kadib waay fajru saadiq xata leyl ilaa habeenkii laga gaaro guruub shamsi amaa man akala qofkii wax cuno ow shariba wax cabo naasian haalu yahay mid ilowsan fa siyaamuhu ninkaa soonkiisii saxiixan waaye saxiixan waaye laysa calaykum janaxun fima aqdadtum bihi walakin ma tacmadat quluubukum rabbana laa tuakhidna nasina wakhda'na wixii lamidka adilada aada u faraa badan fasiyaamu soonkiisii saxiixun waa waaba isku cunay waa iska cabay waan ilaabsan yahay waa dhergan yahay soonkiisina sax waa calooshiisa as kala saas ka joogta waan dhergan yahay soonkiisina dhag waa inamaa adcamahu llah wasaqaah wasilan oo keeni doona musallin wayajibu waxaa waajiba laakiin qof kale hadduu arkaayo hadduu arkaayo waa ka celina sooma haddii qof kale arkaayo isagoo iska cabaayo hee cabitaankiisi caanihiisi iyo wadaayo ofka la arko soon la joogo wax cunaayo arko ma ka celinamase waa iska dhaafaya فإنما ضم له سقاهوني كان إلهي وحسيي آه، إلهي وراابيي إلهي عنتسيي الله إلاوسيي هوا طود اسكدع لما داهي مليع لله ها لا قمع اليوم يا هاي ولا قال لنا يا مليع لنا هذه هي هذه هي waa la hasuusinaa haddaad soo hasuusid inaad u sheegtay oo ka reebtay le soomaa ka celisay haddaad u sheegtay ninkan waa ka joog ya ya maxaa dhaday haddii aad u sheegto waxay ka dhigan tahay adaa u diiday soomaa ka celiyey ha haye ninkan ilaahay habsiye ilaahay waraabiye ilaahay cunsiye lagama celinayo hawa tooshiisi waa laga aamusaa إلهي قضية إلهي بيسية وعيسى وض قدركو الحمد لله واحد ولا علينا ما حد عاي محل فيرنا هاي والو يدينا وما هو ما بي وبيسا ما هو حونيسا والله هذا هو وشرتي هذه مر بس هو سوسي بس وحي باقي جوجي ما كان عيسى دليل دليل ما حاول أقول واحد دليل أنا يمكن كعبي سد الشباب دليل الغرام حرام هي أديك ما حاول دليل أنا دليل ودي جالس كان يا وها عنين وها عابين على غادنا مياه يلا إيه تشكره وبقرة ما لقى عنا markii u dhargo aniga waa soomanayday maanta waana waa ku tuuratay laabaya walaalina daliil daliil daliil niyo ya ilaahay siiyay adiga mama ilaawina isaga ilaahay siiyay anigana waa gaajaysanaya isagana waa ii cabaa miya saasay looga celina miya ayib intii hore wacbaya ku filantahay ku filantahay yaa kale hay ايه خلافي واي سا خلاف كتاه مري علينا خلاف كاس حقه يالا نيو حقه يالا مارك قف شيغا يارتي ميا هاي ما حد دليل بقى تعاون البر والتقوى yaa kale ya hadeedkiisii arbiciina ku yaala maxaa idinku dhacay keena ee beri insha allah had ma haysaan hayaasan arbiciina nawowi ku yaalaaba hadeedkiisii ya hadiina nasiixa laa haye maxaa waay maxaa way maxaa way hadid man raa minkum munkaran ahsanta kaas way munkar way ninkan maaruf ramadaan la joogo wax cunayo asalka maxaa way qofka ramadaan muslimka inuuse waxaanu cuni soo maha waa loo diidaya haddii asi ku dhaho markaas war maxaa wax cunaysa ka joog wacan ee markaasuu dhaho nin aan musaafura nahay waxaanunsanahay waa cudurdaarkeeda cudur sharci ah hadduu sheego waa laga aqbala kadib laakiin markii hore munkar way ninkani inaa munkar suulisan waajiba ku yahay soo maha fa bilisani fa bi man raa minkum munkaran falyughayiruu يدي فإن لم يستطيع تاس وأود نيك إن الله دجيت ما أودت ميا وأود تاس أود الحديث تاس أود لقى ما أمصي ولا جوجنا يا منكر ويبين هاري رمضان قف مسننا ما لنتين وحنا منكر ويسنك إلا هدي أسق ويدر دار شيخ وقال كاس وعاد يا كه أسق ويا أسق وحلو ما يست لكن أدقنا واجب هذا كسارن يا أسق معها waajibka asaga ma saarna laakiin adiga waay hadeedkaasi asaga laga hadlaa inaad ingirtidna adaa laga rabaa kii kale arkaayay mala fahmi waayahay fasawmuhu soonkiisa ee fasiyaamuhu saxiixun oo yajibu waxaa waajib ku ah calayhi ninkaasi dushiisa alimsaaku afhaysasho idaa tadakara goortii soo hasuusto asagoo dhexal maraaya ayoo biyihii cabaaya raashinkii cunaya hadduu soo hasuusto waa ka joogaya waa ka afaysanaya aw dukira ama waa la hasuusiyey annahu asiga saa'iman waay warniyo waa soomanaaday maxaa kugu dhacay waa ka joogaya waay haddii dadka kale u jeedeen لقوله الدليل صلى الله عليه وآله وسلم مغنى سيقوك إلا وهو والها هو أسغن سائما صومن يهي فأكل وحعنه أو شرب وحعوه فليتم صوم صوم كيس هدي ما استرتو فإنما أنكل ما أن يطعمه الله ألا يقوضي وسقاه ورابيه ويفسد الصوم صوم كي وفساد يا بالسعوط بسبب السعوط واي صنشب صنشب متغنى ها صنشب هاي daawo oo sanka lagu shubaayo waay qofkii daawo sankaa laga siyo la dhahay ama qofkii sanka caano looga shubay ama cabitaana sanka aniga afka kama cabaynaya sankaa ka cabay lakin ma laga yeelaa maya fabalik falisanshaq ilaa an takuuna saa'ima laqid ibn sabirata xadiidkiisa waaya sucuud marka kaasaa la wada sucuud waa sucuuqun ويفسد الصوم صومك وفساد بالسعود بسبب السعود واي صنشبك سبب تيسي أيوك فساد يأيو بكل ما شيء والبو سبب تيسي يصير هو ما غار إلى الجوف قده واي جوف قده واي عروش ها ملهاش ولو من غير الفم أفك غير كيسي بهك غاره أفك ما عمل كلا بهك غاري واي مما كي أهو ما غاسي في أه في حكم الأكل عنيتان حكم كيسي له والشرب سدا كالإبر إربضوينك أو كلا المغذية وحقودين ين عنتهان فلبوينك وحيا باس فلبه دتهاي فلبراشينك قفا وكك فلنتهي سما دور معلومات فلبه لو سينا يا اسكا عن واسكا عنتين يا سما تاسو كلا لكن هديتهاي إربض لو دور يا جيركن تيسي كلا ايه راشين aan kaga falnayn dib malaha maalintii hadii soomanya dawaa la duri karaa irbada caadiga كالإبري وها شرطية المغذية أو عنتيني عنتسيني سقوفك الثاني متك اللبات وحي جبنا يا سما صونك جبنا يا فرا فرايو إيه الجماع قلمواي يبطل الصيام صونك وبريا وجبيا بالجماع بسبب الجماع واي جماع سبب تيسي galmo sababteeda ayuu ku jabayaa faman qofkii jaamaca u galmoodo haaskiisa wa huwa walhal waa sagana saa'iman sooman yahay badala siyaamuhu soonkiisa waa jabay ibr waay wa caleyhi dushiisii waxaa laga rabaa towbatu toobad iyo walistikfaaru dembi dhaaf dalab waay iyo waqadaa'u lyowmi yowmkii soo qadayntiisii waay الذي يونك جامع أسد أقل موضي فيه يونك الحديث حسس أقل موضي قال قول الجمهور سان إنه مالان تاسي أسد قل مسمي صنك لغلا سوق ضيو وقول الجمهور علماء قالوا حليه واحد لغلا يهي مالا جمهور تحيد لسنة عن رواية أو تلماميسو مالان تاسي بدل كذا مالان كلا حق ضيو هالصوم رهيسو أي دليشنا عن جمهور العلماء culimada qaar waxay leeyihiin wax lagu leeyahay ninkaasi soona ma laha kafaaro bisa lagu leeyahay riwaayadaasina way daciif yeelayaan waa daciifa ma sugna saasay leeyihiin haddii soo qallayana dhib ma laha laakiin ee nas ku cad inuu soo qallayo oo saxiix ku ah sariixa haddii la arkay laakiin saxiixi ma aha waa lasku haystaaye ma lahan laakiin haddii soo qallayana dhib ma laha ma laha ilaah waayahay laakiin waxaa laga rabaa keliya towbad iyo استغفار إيو كفارو وعليه نينك دوشي سواها هذا مع القضاء سوقضينتي مع هذا كفارة كفارة لقربة سهوة لكن سوقضينت ولا سكويستا أما كفارة هو متفق ولا سكويستا سيدا دي إيروس وافق سنية سيدا دي تكنوغي من دون واي وهو كفارة وهو عتق رقبة وهي ما ينقرأ هو وهي صومة ساسا في عمي وهو يقرأني wahiya kafaaradana citqu raqabatin qoor xuraynteedii waaye qoor in la xureeyo qoorta maxaa laga wadaa meeshaan addoon waaye min idlaaq aljuzi wa iraadati lkulli waaye min idlaaq albacdi wa iraadati lkulli qoora lagu idlaaqay laakiin waxaa laga wadaa addoon qodhana laga wadaa ama laba ahaado ama dhedig ha ahaade fain lam yajid haddii usan harin ninkii saama shahrayni laba bilood oo soomaya mutataabicayn xiriirto laba bilood xiriirto tama aw naqasa bil kasto ama labaatan iyo sagaal ha ku dhammaato bisha ama soddon ha ku dhammaatee laba laba bilooda laga rabaa fain lam yastatic haddii usan awoodin inuu soomo acama waa quudinayaa sitiina lixdan miskiinan min miskiinin ah maxaa u daliil arrintaasi lixadiidi abi hurayrata radia allahu canhu qaala baynamaa waqti oo naxnu anaka juluusun fadhino cinda anebiyi nebiga agtiisii sala allahu alayh waali wasalam id waqtigaasi waa fujaa-iya jaa waxaa yimid hu nebigi rajulu nina u imaaday faqaala rajulkii wuxuu dhahay yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow sala allahu alayh waala alih wasalam halaagtu waan dhahay waan halaagsamay faqaala rasuulku wuxuu dhahay maa lak maxaa kugu dhacay qaala wuxuu dhahay waqactu waxaan ku dhacay calaa mara'ati naagtayda korkeeda ayaan ku dhacay waa ku dul kufay miya hee oo galmooday waay kinaayatun can iljimaaci waay waqactu waxaan ku dhacay calaa mara'ati xaaskay dushiisii wa ana walhal ana aniguna saa'imun aan ahay mid sooman hasaasaa ku halaagsamay waay halaagga waa saas dee sonkay waa fasaaday saasuu leeyahay faqaala rasul lahi wuxu dhahay sal ly slm maxaan samaynaa oo marka waa iskeenay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waala alihi wasalama rasuulka al wuxuu dhahay hal tajidu ma helaysaa raqabatan addoome tuctiqu aada horeynayso haa addoomayda waay addoomay aada horeynayso ma helaysaa waay qoor aada horeynayso ma helaysaa qaala wuxuu dhahay laa maya riwaayaadka qor ay sheegayaan qoortayda mooyaane qoor kale aan haayo malaha u dhahay tayda mooyaane ti kale aan haayo ma balaahan qaala rasuulku wuxuu dhahay hal tastadici ma awooda an tasuma inaad soonto shahrayni laba bilood mutataabicayni xiriirto qaar wuxuu dhahay laamaya riwaayaadka qaar waxay sheegayaan dhibkan waxay igu riday hal bil qof hal bil naagtiisi ka fakan waysay ma laba bilood haddana soomi karaa u dhahay rasuulka ilaahay hal bil gudaheeda ayaa maalintii he ka istaaga waay dhibkan ii keentay laba bilood see u sooma maba awoodo dhahay maba awoodo ya waa la kala daran yahay waayahay qaala wuxuu dhahay nebiga alayhi salatu salaam hal tastadiicu hal tajidu dheh ma helaysaa idcama sitiina lixdin quudin quudkoodii ama quudintoodii miskiinan min miskiinin ah lixdin masaakiin inaad quudisid oo raashin siisid ma awoodaa qaala wuxuu dhahay laamaya ma awoodo qaala ma wuxuu dhahay abuu hurayra famakatha ninkii waa nega famakatha nabiyu dheh nebiga ayaa negaaday sala allahu alay wasalama fa baynamaa waqti naxnu anaga calaa dalika arrinkaasi ku sugnahay saas meesha aan u joogno utiya nabiyu nebiga waxaa loo keenay bicaraqin salad ama dambiil dambiil ma taqaanad maxaa waay tane madax la saaranayo oo wax maxaa lagu shubaa ya qudaarta iyo waxyaabahaas salad waa la sama salad iyo dambiil waxaas ayaa loo keenay waayahay fiihi caraqaasi dhexdiisina kuji oo ku jiro tam tamrun timir ku jirto way dhexdiisina oo ahaaday tamrun timir walcaraqu almigtalu waa dambiil waay ama salad waay dambiil waay ama salad waay qaala wuxuu dhahay nebiga ayna asaa'ilu aawe kii had wax su-aalayay ayna aawe asaa'ilu kii wax su-aalayay asigaasaa rabaa inuu siiyo nabiga fa qaala wuxuu dhahay ana aniga waaye intaan ayaan jooga waa fadhiyaa waaye meel fog ma jire qaala nab wuxuu dhahay khud qaado haadaa kan qaado dembiishana fatasadaq bihi bi haada kan sadaqayso oo kafaara iskaga bixi waay fa qaala rajulu ninkii wuxuu dhahay faqaala rajulu nin nin cusub miya ma kii waay kii hore waay see ku garanaysa kii hore inuu yahay ha nebiga inuu dambiisha siiyey sah waay ay macrifa la soo celiyey waa kii hore waay faqaala rajulu ninkii wuxuu dhahay hee aclaa afqara mid ka baahi badan miya minii xaggaygi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow qof aniga i baahi badan maasiina anaaba aada ugu baahan baan dhahay anaaba u baahan qof kale maasiina waxaan anaa anaa anaa u baahan u dhibka buu leeyahay aclaa afqara istifhaamu midka baahi badan miyaan siinayaa minii xaggayga yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow mid aniga iga baahi badan miyaan siinayaa waay waa anaa u baahan cid aniga iga baahi badan mama jirto u dhahay wixii sadaqayn lahay haddana eh anaa u baahan buu leeyahay ana cuna ehelkayaa siisana waay fa wallah ilaahay aan ku dhaartay maa bayna laabatayhaa madiino labadeedii dhagax madow dhexdoodii waay ah labadeeda dhagax madow dhexdeedii waay maa bayna laabatayha haa waa lami damiirku waxaa loo celinayaa madiino waay maa bayna laabatayha madiino lamadi heshiid midow dhatiyo waay madiino lamadi heshiid midow dhatiya maxaa la wadaa madiino labada dhagax madow dhexdeeda maxaa la wadaa laba buurood dhexdooday ku jirtaa laga wadaa sax fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa bayna laabatayha laabatay almadiinati madiina labadeeda dhigax madow dhexdoodii yuriidu wuxuu dhihi jeedaa alxaratayn labadii kuleelaa labadii dhigax waay hee ma ahaanin ahla beytin guri dadkiisii afqara ka baahi badan min ahli beyti buu dhahay madiine labadeeda buurood dhexdood intii udhexayso buurtaas iyo buurtaasi dhexdeed dadka ku jiro reer madiine ah dad waxaan nebiga maxamed oo adiga hadda aad isiisay ehelkii ugu baahi badan maba ogi buu dhahay gurigay eber lagu yahay baaha iyo gaajo ee dhib ku jiraaba guriga geysana ani waxaan asaya dad kale u siina kafaradin aawehe asaga waxa waaye dadkiisa sheegtay bis waaya saasuu dhahay fadaxika nabiyu sal allahu alayh waala alihi wasalam rasuulka ala yaa qosdale xataa badad ilaa ay soo muuqatay anyaabuhu micyihiisii waay uma kadib qaala nabigu wuxuu dhahay acim quudi hu haada kan lasoo sheegay oo migtalkan ah ahlaka waayo ehelkaaga siya la dhahay ehelkaagii si waayo ayib culamada marka waxay leeyihin hadiidka axkaam farac badana ku jirto hadda laakiin meesha oo gaar ahaan looga hadlaayo waxay tahay kafaaradii ninkii ehelkiis wixii siiyey ma uga baxday ama hee waa ka dhacday culamada qaar waxay leeyihin wixii dadkii ehelkiisa siiyey ee ah kaga falanba say uga filanaysa waxaan umaba gaarayaan laba lixdan masaakiin quudintoodii qaar waxay leeyihin maya kuma filna waana ka dhacday qaar waa lagu leeyahay leeyihin ilaa maysara ama wax ka helaayo waa ku tacluqda dimidiisa ku tacluqda markii wax helo qani noqdo markaasa bixinaya dheheen culimada qaar maya waa ka dhacday qofka haddii helaayo waa bixina haddii hel waayana waa ka dhacaysa maxaa yeelay nebiga calayhi salatu salaam waxaa qaacida ah hee تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع تأخير البيان بيان إن دب لو ديغو في وقت حاجة حلقي لو باهنا دب لو ديغو في حقه النبي حقه لا يجوز بالإجماع وشيغ لها هدو مركي واحد أضهشو أيا لغا ربا أيا دهي لا النبي ما دهن هدي أهم فرين ساسان دهن وحلقوا لي يا ملاها ساس خلاف كذا نوي جرتا مسألة ومسألة خلافية wa fii macna aljimaaci jimaac jimaacdheh micnihiisii wixii lamidana wa fii macna aljimacdheh waxaa lamid ah inzaalu lmaniyi ikhtiyaara wa fii macna aljimaaci galmadii macnaheeda waxaa ahaaday inzaalu lmaniyi mana dijiinteedii mina dijiinteedii way ikhtiyaaran si oo qofka u doorbanayo ku dejiyo ku mana dejiyo qasab iyo waxyaaba aan ahayn asagas ka keena mina shahwada way faidaa anzala saa'imu kii soomana haddii mana dejiyo mukhtaaran haaluhay mid doorbanaayo bitaqbiilin dhungusho dhungusho ayaa ku keenay xaaskiisu ramadaan la joogdhu dhungunaya minaa ka timaaday marka ikhtiyaar ma tahay mis ma aha sida sabab ah sooma aw ama salaamsin tataabasho xaaskiisa tataabanaya ramadaan la joogo waa ka timaaday minadii aw istimnaan ama asigaas ka keenay gacantiisii qayrkeedaas kaga keenay aw gayri dalika fasada soomuhu soonkiis waa fasahaadayaa lianna dalika arrinkaasi inzaalka ah ee min ashahwati ayuu ka mid yahay allatii shahwadaasoo tunaaqidu sooma soonka jibinayso ilahay wuxuu ku tilmaamay qofka saa'imka ah yadacu shahwatahu dacamahu wa sharaaba wa shahwatahu yadacu طعامه وشرابه وشهوته من أجل سما شهوديس كما تكن أسلاس كان يالين ولا بدأ قارساس أو دلشن يال وايه ولكن أنا بدل قال مسألة سخرة بسنة كان دور سشرة في عنه وعليه waxaa laga rabaa ninkaasi alqadaau qadaan laga rabaa duuna alkafaarati kafaarada sokadeeda kafaara laakiin lagama rabo lianna alkafaarata kafaarada laa talzamu ma laazimayso ilaa biljimaaci faqat jimaac mooyaane wax kale kama laazimto waayahay عندك ما الفرق بين الجماع والجماع هذيك ها ما هو ده جماع يو جماع جماعة جماع يو جماعة يا بكسر الجيم ما هو جماع قال ما هو هي جماعنا safka ugu horeeya haye ka wax wareykaas waayahay liwuruudi nasi naska soo arooritaankiisii darteeda khaasan haalu yahay naskaasi bihi biljimaaci khaas ku yahay a ku soo arooray laakiin wixii jamaac aan ahayn jimaac aan ahayn hee kafaaro lagama rabo ama idaa naama ama idaa naama marka waxay daraas ka tahay mukhtaran waay idaa inzaalu lmaniyi ikhtiyaara ayay waxay ka tahay istitno ama ixtiraas ka tahay ama idaa naama haddii hurdo asaa'imu qofkii soomanaa nin inaa wahi ahaataba oo faxtalaama ixtilaamo dhibdhibo oo hurdo ku arko isago galma samaynayo oo saas minaday kaga timaaday waay ama idaa naama saaimu kii soomnaa haddii uu seehdo oo faxtalama ixtilaamo o amase anzala ama nadijiyo min gayri shahwatin shahwa la-aan isagoo shahwo aan dareemin ayaa iska timaaday manidii sida kaman qofoo kale wayba bihi manka qabadiisiiba maradon uu yahay waa xanuunsan yahay manidiisa waa iska socotaa waa iska soo baxday falaa yabduru siyaamuhu soonkiisa ma buraayo maxaa yeelay liannahu ninkaasi laa ikhtiyaara doorasho lahu asagoo ma sugna fii dalika kaas manidaasi doorasho kuma laha ikhtiyaar kuma laha awooddiisa waa ka baxsan tahay hurdu ninkan waxay kaga soo baxay awood muu leeyahay looma qabsanayo wixii hanuun la soo baxay dartiisana awooddiis waa ka baxansantahay idaan soonkiis waa saxiix waa qabaysanayaa bes waa soconaan leh hurdo haddii ah janaabo ku gasho soonkiisana waa saxiix athaalithu midka saddexaad soonka jibinaya waxaa waye attaqayu ismandaqsis waay ismandiisis waay ismandiisiyow eh maxaa laga wada ismandiisis eh maal ismandiisis maxaa waay mandaska keena waay mandaqa iska keena waay attaqayu waa masderkii soo maa manda iska keen waaye camdan si kas ah isku madajiyo asaga wa huwa taqayu'gana ikhraaju maa shay soo saaradiisii waaye fi lmaciddati caloosha dhexdeeda ku jiro lasoo saaro min dacaamin abitaan raashin ah aw sharaabin ascabitaan ah xagee laga soo saara can dariiqi lfami afka wadadiisa xaggiisa laga soo saaro camdan kas loo soo saara la yidhaahdaa ama idaa alaba haddii qaalib noqdo hu he ninkii ama mankii saaimkii alqi mandaqii ka qaalib noqdo iska soo baxo waqaraja soo baxo dhan minhu xaggiisii bikayri ikhtiyaarihi doorashadiisi la-aantiisii mandaqi isagaa iska imaadayba falaa yuairu saamayn malaha ma saamayna falaa yuairu huwa mandaqaas ma saamaynayo fii siyaamihi siyaami saaimi waayo kii soomanaa soonkiisii waay maxaa u daliila qowlihi sal alay wasalam man qofkii daraaca ka qaalib noqdo hu manka alqay-u mandaq waayo daraca ay sabaqahu waqalabahu fi lkhuruuji waayo sida hoos buu kuu qabanayo daraca waxaa laga daracahu waxaa laga wadaa ay sabaqahu kasoo hormaro waqalabahu kasoo qaalib noqdo fi lkhuruuji bixitaanka waa kasoo mandaqi asagaa labalaba ku timaaday waa iska imaaday adiga ma keenin laakiin haddii adig sabab u noqoto hee soonkaadi waa jabaya ama waa haddii ama wixii adigii haddii aad fiiriso waad fiirisay waxaan haddii aad fiirisan waxaad og tahay waxaan waxaad neceb tahay meesha yaala haddaad fiirisan ina mandag kaa imaanay haddaad og tahay oo fiiriso eber way soonkaadi saas haddaad uriso waxaan ee sanka aad saarto inuu mandag kaa imaanay haddaad og tahay sankaad aad saa saarto ee soonka waa waa fasaadisay adaa fasaadisaysa uu noqday adaa keenay sidaas waxyaabaha qaar dadka qaar w hadday arkaan waa mandaqayan soo maa hadday waxaan arkaan waa ogyihin mandaqayan waxa haddii aad aragto intay mandaqaysa aad ogtahay haddaad fiiriso saas kuma daqdo soonkaad eber waayo indhaha kala waa iska cararade sidaas التقي واساس marka ama man qofkii oo daraca ka qaalib noqdo hu manka lqiu manda ka qaalib noqdo falaysa calayhi mankii dushiisii qadaau ma aha waa man qofkii istaqaa'a ismandajiyo iska keeno asiin wataawid e yadulaani calaa alabi haaliban soo ma iska keene waa alab waay alab lqayi waay waa man qofkii istaqaa'a ismandajiyo mandaqa iska keeno odo manda dalbo camdan si kasa falyaqdi ha qadiyo oo waa laga rabaa xadiidka waa laisku haystaa naa'idu sixatihi laakiin culmo badan ayaa saxiix yeeleen raxmat ullaahi calayhim oo ka mid yahay sheikhu lalbani raxmat ullahi calayh waayahay idan waajibinayaa mandaqa haddii laiska keena asaga alraabicu midka afaraad alxijaamatu istoob istoobitaan waaye istoobid waaye alxijaama istoobid waaye xijaamo wahiyo xijaamadan ikhraaju dami dhiig soo saaradiis waay xaggee laga soo saarayaa min aljildi maqaarka xaggiisi jirka waay duuna alcuruuqi xididaha keyrkood xididaha ma aha jirka intiisi garayaa dhiig laga soo saarayaa isku toobay waa la yaqaana tooban soo maa famataa waqtigii ixtajama saa'imu kii soomanaa istoobo faqad afsada huwa ninkaas wuxuu fashaadiyey sawmahu soonkiis waa fashaadiyey haddii isaga istoobo soonkiis waa fashaadiyey maxaa daliila liqowlihi sal allahu alayh waala alihi wasalam aftara waa afuray alxaajimu kii wax toobaayay iyo walmaxjuumu kii la toobaayay labadaba hee alxaajimu kii wax toobay iyo walmaxjuumu kii la toobay waayo labadaba hee way afureen mid kastaba xaajimka waxa u afuray waxaa laga yaabaa qofku waxa toobaayo toobanka afkiisa ku qabana soo ma waa kusoo jiidaya dhiiggii waxaa laga yaaba ninkan kasoo booday inuu afkiisi galo kan kalena asagana awooddiisa dacfu ku dhacay dhiiggas marka jirkiisa laga soo saaro waxaa laga yaaba dacf inuu awooddiisi ku dhacdo saas darteed ayaa ay dhaheen culamada qaar kan si kastaba ahaatee xadiidkani waa la isku khilaafsanya culamada qar waxay leeyihin waa daciif qaarna way isugu nyindhaliyeen wakadaa sidaasi oo kale culmo qaar waa saxiix yeelaan sida sheekh albani raxmatulla aleyh isagana saas waa iyo keyrkiisii culmo badana saxiix yeelaysa wakadaa kaas ayuu lamid ahaaday ama sidaas oo kale yafsidu sawmu alxaajimi waa fisade ayda ilaa idaa xajama haddii waxa ku toobaayo mooyaane ilaa idaa xajama haddii waxa ku toobaayo ilaa idaa xajama u dheh ilaa idaa xajama haddii xaajimkii tooba toobo hu maxjuumkii biaalaatin aalooyin qalab qalabkaasoo munfasilatin ninkii ka ka baxsan oo ka infisaalsan oo afkiisaan ku qabanaynin jibinayso hadda hadda waxaaba la gaaray horumar soo ma qofki waxa afkiisii toban ku qabanaya ma jirto hee birle qofkii la saara mase caaqa la saaraya aaqaskaas ayaa meel laga taabanaya waa soo dhuugayaaba hilibkii dhanee ama jirkii o dhanee meeshii kusoo ururayaan meeshii toobankii afkiisa qabtay kadibna waa la bixina sakiina loo soo qaadanaya dhiiggii laga saara bs ninka afkiisaba ma gelinayo waaya laakiin kan kan la toobay halisu ku jiraa soonkiisa walam yata walam yaxtaj asagaan u baahanina ilaa masi dami dhiiggii dhuugitaankiisii waay mas dhuugitaan waay ilaa masi ee addami waay fainahu ninkaasi xaajimka ah wallahu aclam laa yuftiru kewa isaga afkiisii ma gaarin waaan waa isaga ka infisaalsan waaye saasuu ku toobay markaasi soonkiis ma jabaa isaga laakiin keli jawaab la toobay kaasaa lasku markaasi keligiis ku noqona wa fii macna alxijaamati waxaa macno leh ikhraaju dami dhiigii soo saaridiisii bilfasdi waay tilaantil tilaantil mataqaana ya okadi dadkan kalena ee tilantil ma taqaan maxaa way tilantil qofka meel ka xanuunsan yahay ama garabkiisii ama lugtiisii ama kubkiisii ama ya sakiina lagu soo saro dhadhadha lagu siinaya ama toorey af leh dhiiga laga keena marka dhiiga ka soo baxaay tilantil alina sax mafahamteen ha saasay soo ma tilantil saas soo ma qofkii meesha meela jug ka gaaraysa ama meela ka xanuunayso markaasa marka sakiina lasoo qaadana meesha dhadhadhadha la siina dhiiga laga soo saara sidaas lagu daaweynaa kaas maxaa la yidhahda marka طلعان تلاسل بالفسد واي وفي معنى الحجامة وها لا معنى اه إخراج الدم ديك سوسارديس بالفسد بسبب الفسد لغو سوساري طلعان تلوي إيوه إخراجه إخراج الدم ديك سوسارديس من أجل التبرع سمفل إحسان فلوي به من أجل به بالدم ديك لغو تبرع لغو إحسان فلوي هديك ديك قالي قف كلا aad u miirto qof dhiig la-aana ku dhacday kudhadin waa sooman tahay qof kale dhiiggiisa lama helin adaa dhiiggii isku dhiig ay aada noqoteen haddii dhiiggaasi he laga qaado qofkaasi xisaan fadhayso asagana wuxuu qabaa kaasi dhiiggii soo saaradiisii ixjaamkuu qabaa dacfuu ka imaanaya lakin haddii dacf aan ka imaanan dhammaantoodii culamada qaar waxay leeyihin dib ma laha waa bannaan tahay dhiiggaad inaad sadaqayso soo maa laakiin inaad iibiso waa xaaram ma bannaan أما خروج الدم ديجي سو سارديس بالجرح بسبب الجرح داوع سببتيس كو سو بخي أما أو أما قلع الضرسي واي جوس بحنتيسي واي قلع الضرس الضرس هو جوس واي جوس جوس بحين قلع والسيبتان جوس سيبتان كيسي ديجي كو سو بخي واي نين كان اسكو سو من جوس لغا سو ساري ديجي ساس كو سو بخي أما داوع غاري بيرامي وح جركيسي كو دوف كو دوفتي أما دغعان أما وحيابا واي داوع أو الرعاف يا سنقر سنقر متغنى هاي سنون واي هاي سنون علي سنون متغنى هاي ديك سنك صبح هاي سنقر فلا يضر لما لا تسد مكان يسن لما حير لأنه نكاسي لأنه بما ما حير لأنه كاسي ما قاسي هي ليس بحجامة معها ولا في معناها معنى هذا ما قبل معنى الحجامة الخامس مدك شناد وصوم بالباب إناية خروج دم الحيض حل ديجيسي صبحتان كيسي وإيوان نفاس النفاس كي ديجيسي صبحتان كيسي واي فمتى قرت رأت المرأة تناكت يركتو دم الحيض حل ديجيسي يركتو أو أمس النفاس دم النفاس يركتو أفطرت ويفرطي إبر واي صون ميالا ووجب عليها القضاء قضاء ولا قربا هدو markii qoraxda ee wax yar ka dhimanyiin hadday isku aragto eber waay soonki maantana way soomanaytay laakiin ajarkeeda way leedahay لكن مالن داسي ولا قليل عنوا ايه شيء و كتبه الله على بنات آدم و لقول صلى الله عليه وسلم الدليل في المرة في المرأة في شأن المرأة يقول هاي أليس أليس مئة سنين إذا حاضت ملك أي حاضر لم تصلي ولم تصوم ميدان صومين أن تكونين السادس مثل لحاد نية الفطرة niyatul fitri leh afur niyeysashidiisii waay adigoo sooman haddii afur niyeysato aada go-aansato soonkaada eber waay waa jabay faman qofkii nawaa niyeysto alfitra afur qabla waqti liftaari afurkii waqtigiisii ka hor wa huwa walaal waa sagna saa'iman sooman yahay batala soomuhu soonkiisa waa jabay wain lam yatanaawal muftiran waay yuusunba qaadanine wax afuraayo yuusun waxba cunine ma niyeystay haa bes waay maxaa yeelay fa ina niyata niyada ahada rugnaya siyaami soonka labadiisii rugno mid ka mid a waay faida nqadaaha faida nqada dheh faida naqada waay faida naqada haddii uu jibiyo haa qaasidana alfitra waay faida naqada waay haddii jibiyo asaga ninkii haa niyadii jibiyo qaasidan haalu yahay mid u qasdaayo alfitra afur wa muctamidan halu yahay mid u qasdaayo ninkaasi wa mutacamidan dheh wa mutacamidan halu yahay mid u qasdaayo lahu he jibinta soonka jibintiisa waay intaqada siyaamuhu soonkiisa waa jabaya asaabicu midka toddobaad oo soonka jibinayo alriddatu riddo waa ilaahay aan ka migan galnay limunaafaatihaa munaafaati ridati rididii anfiinteedii darteedii waa lilcibaadati ay anfiinayso sideedaba ridi ibaado dhan waay haddii gasho ibra ka dhigaysa iyo wali qowli qowli la ilaha hadalkiisa udariya tacaala sareeye lain ashragta haddii aad shariig yeesho layaxbatanna he waa buraya oo mas waa buraya oo waa buraya waa camaluka camalkaada camalkaada waa buraya intaan lix toddobadan shay oo soonka way jibinaysa wixii riddada ama waxyaabahan soonka jibinayaan oo dhan waxaa loo shardinaya saddex shardi intan hadda soonku way fasaadin ala dhahay waxaa loo shardinayaa saddex sharti kulligood toddobadaan ba soo sheegay oo soonku ay jibin in la yidhahda waxaa loo shardinayaa shuruud ها شروط المفطرات ثلاثة مرة ابن عثيمين رحمة الله عليه شروط المفطرات أما مفطرات ده شروط المفطرات وحيابها وحبرين يان شروطين كود ثلاثة سدح واي وح الله لو يحي صونك جبنا يو شروط لو شرطينا يو سدح شرطي واي سدح شرطي مركي اللي هلو يجبين يان سدح لا شرطي مركي اللي واينا ما بجبين يان با هيا كو العلم واي أقون qofkan inuu sooman yahay inuu og yahay horta shardi waayo saddex shardi markii la helo way jibinayaan saddexdaas si shardi markii la waayana ma jibinayaan kow alcilmu ninkan inuu sooman yahay inuu og yahay agoonu leeyahay waxaan inay jibinaan dheh waxaan inay soonka jibinayaanne inuu og yahay cilmi u leeyahay waayo haddii isagaan aan ogeyn jaahil ka yahay هي جاهل في الحكم جاهل في الحال لبضب بوي سوغريتا جهل لبوي جهل في الحال جهل في الحكم لبضب هدي جاهل كي هي في الحال محل في الحكم هذا واي محل قضاء وحان سونك وجبين ينبا مب اوغبا حكم كي دنبو كجاهل هي في الحال انا سكل واوغي لكن حالدا سي اسغا واب كجاهلها انو سومن يحي واب واب كجاهلها مبوغين لبضب سوغريتا اذا العلم الشرطي واي markii waxaan soonka jibinayn waxaa shardi ah alcilmu aqoon inuu u leeyahay intan dhan inay soonka jibinayn aqoon inuu leeyahay ko labo wadikru xasuus caalim inuu yahay ko daakir inuu yahay waay adikri macnaa xasuus inuu la helo waay in la helo haddii hel halmaan ku dhaco ninkaani helmaamo waa soo maray sooma ma jibaysaa ma jibinayn kulligood maya idan waa adikr xasuus waay ama daakiran الذكر بدل كذا الذاكر انه يهوى افر والعمد واي سد هذا والعمد واي كس انه يلو واي هذه لكن كوقفه خطا ام اجراء لو غصبه اسغا ان دورن اختيار واي مختار بدل كده مختارا واي انظر بي اذا ان يكون سائمه عالما ذاكرا مختارا انت اسمع لو جمعين كلام inuu ahaado mid caalim ah og waxaan ini waxaan jibinayaa soonkan mahaya daakiran xusuusan mukhtaaran doorbaday intaas markii la helo hee ayaa soonkii jibinayan laakiin intaas markii la waayo soonkii ma jibinayaan albaabu athalith wallahu subhana wataala